agaasimi hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali samboloshe ayaa dhaliilay qaabkii u dhacay ay u dhacday doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe taasoo lagaga guulaystay kursigii hore ee baarlamaanka waxaana uu ku eedeeyey in dowladdu ay faragelin ku samaysay doorashadaas islamarkaasna ay dhaqaale ku taageertay murashaxii isaga kaga guulaystay nuur iidow beyle wariyeene haarun macruuf ayaa kula xidhay khadka telefoonka ee muqdisho waxaana uu weydiiyey sida u arko doorashadaasi
bismillahi raxmaan raxiim haarun waa mahadsantaha waana ku faraxsanahay inaad ila soo xiriirtay oo aad waraysan ka qaadaysad runtii waa run sideed iyo labaatankii bishan january waxaan tartan ku galnay aniga iyo koox kaleeto oo danaynaysay kursigii aniga aan hadda ka horbaneeyey ee baarlamaanka dabcan dabeeciyeedna anigu hadda siyaasad ayaan ka shaqeeya haddii meeshii xilkii dawladda ee magacooda laga qaaday meesha kale ii banaanday baarla siidkaygii oo aan la buuxin inaan dib u noqdo fursadaas waa ii muuqatay bacdama hadda siyaasi aan ahay muddana aan siyaasadda kusoo jirana meesha keliya hadda aan dhaqdhaqaaqayga siyaasadda iyo hawlahayga siyaasadda aan kasii wadi karo oo ugu muhiimsan inta baarlamaanka awlan kamid ahaa saas darteed ayaan ugu tartamay waa gartay ugu dambeyn kursigii waa lagaaga badiyey xildhibaan kalaa kaa badiyey doorashadu se u dhacday ma ku qanacday horta kuma faraxsani laakiin ina aqbalo dabcan wa way tahay runtiina waxaan aaminsanahay waxyaabaha keenay in oo kursiga aan aan loosgarayo ama aan waayo oo ay saddex arrimood asaas ay u tahay mar waa guddiga doorashooyinka habka ay u handalgaleen ama ay doorashada u wadeen processka ayay muddo jiidayeen mar hore ayay ahaaday inay qabtaan doorashada way cagajiideen sidaan dareensanana faragelin ayaa dawladda ku haystay haddana si toosa dawladda ayaa faragelin usoo usoo samaysay oo gacan muuqata oo oo oo maaliyado siisay ninka kaleeto hadda kursi iga qaaday tan kalena waxay tahay dee dadka wax dooranaayo oo iska garanaysaayo oon wacyi badan aan lahayno waxa laysku haysta iyo aan wax badan ka fahamsanayn oo ay sumaysay maalgelintii ama dhaqaalihii faraha badnaa dawladda meeshaas kusoo sumay saamaysay oo dee marna dareenkooda ay wax ka bedeshay marka runtii faragelinmahaas iyo caqabadaha iga qabsaday guddiga doorashooyinka iyo arrimahaas ayaa sababa inaan waayo maxaad ku caddaynaysaa in dawladdu ay xildhibaanka kale taageeraysay wax caddayna miyaad haysaa mise waa tuhunuun wax tuhun layraa ma jiraan oo dadkaan waa dad ehela waxba uma kala qarsana waa la garan karaa dee baarlamaanka marka lagu soo biiraayo xildhibaanka waxa ku bixi kara de waad ka garan kartaayo doorasho kasta qaash iyo xoolo kaa maaranto marka wax oo loo qaateenha waa jiraan marka yacni dadkii ay doorashada ama delegateskii dadkii doorashada fuli lahaa ama wax dooran lahaa si keyru caadi loo korabtigareeyo ama xoolo keyru caadi oo wareeriye la siiyo waad garan kartaa dee in oo natiijada meeshaas ay saamayn weynu ay ugu imaanayso dhinacaas marka waana la ogyahay qof kastaa og ergadia og odayaashia og magaalada dadka jooga mas-uuliyiinta og dadka tartamayaashaa og qof kastaa og in faragelin toosa dawladda ay ku jirto waa gartay dawladdii tan ka horreysana waxaa lalahaa xildhibaanada iyo sida loo soo doorto way faragelisay marka ilaa haatanna tuhunka kasokow wax caddayna oo lasoo bandhigay inay iyagu maalgeliyeen ma jirto caddayna loo hayo oon ka ahayn tuhun weyn oo la qabay soomaali iyo ajaanibba ay qabeen marka su-aasha aan u socda waxa weeyaan wax tuhun ma jiraan ma jiraan haarun tuhun keliya ma jiraan oo cid hadda meel cilaa ka cadaalinaysa ma jirto aniga iyo qofka iga soo horjeeda markaan tartanno oo tabartiisana qofkaas miiska la yimaada ana aan sayda la imaado haddii aan ku kala badinno wax problema ma jiraan laakiin xoolihii dawladdu hadda sheegta mar walba in corruption ay la dagaasho oo hade haddii ay hal kursi one million dollar ka badan ay geliso sidaad la socotina hadee daruufaha dalka ee dhaqaalaha ama hay-adaheyna ammaanka haysta ama hay-adaheyna kale dawliga haysta ama hadda kasoo qab madaxweynuhu safar ku tegay gobollo aada fara badan iyo deegaano fara badan mashaaric fara badan soo soo dhagax dhigay oo mali halkaas malin oo lagu bixiyay kursiga doorashadeeda haddii la gelin lahaa mashaariicdaas at least commitmentsiga dawladda ay gashay wax badan ka dabooli lahayd marka hadda waxaa la yidhi wa xaarunimaysan qaadeen kama daba yeeraan qof tuun keliya ka dhaylin laha ma jiro waxaana ergadii og odayaashii og lacagtii la baxshaa loog yahay waqtigii la baxshaa loog yahay evidences waa loog yahay dadkii o dhan hadda la keeni karaa og qofkii qaataa oo kii baxshaa og wax kasta waa loog yahay waa gartay laakiin cid hadda oo meel cidlaa oo ka samaynaysa kiis ma jirto laakiin adiga iyo dawladda waad iswadateen madaxweynaha ra-isul wasaaraha rag saaxiibbaa oo isla soo shaqeeyey isku dhow baad ahaydeen xataa xilligii ay ololaha doorashada oo ku jira madaxweynaha aad baad ugu dhoweyd maxaa dhacay oo keenay inay taageeraan xubin ama kula tartamaysa ama kaasoo horjeeda marmarka qaarkood dawladaha maaragtay kooxaha diimuhu ay la kuleeyihiin dadka iyo wax kasta oo khaldanay samaynayaan waxay ku marmarsiyoodanaa ilaahay dartiis in ugu dhawaanaan malaha dad waxaa jira madaxweyne ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu haddaysan xitaa toos lug ugu lahayn mana qabayn ayagu toos lagu leeyihiin dad ayaga ka agdhowa malaha dadkan in siyaasadda laga saaro oo la dhibo oo xoolaha dawladda si qayr caadihi oo qarrima loo qasiro ilaahay ugu dhawaanaya jira ama aan doonayninba dadka firfircoon oo siyaasadda saamaynta ku leh inay saaxooyinka ama platformka siyaasadeed ay kusii jiraan aan danaynaynin ama buufis iska qabo qofkii maalin ay tuhun iyo xoogaa ii sheegeen kala aragti wadawanaasha ay soo dhex marto cabsi ka qabo haddii baarlamaankaas uu soo galo in culays siyaasadeed iyo yani fighternimo aniga layga baqaayo waxsaas laakiin anigu hadda maba kursiga xildhibaanka isbaara kamaba dhigteenba mid aan dawladda ku caawiyo noqon lahaa mid aan dalka ugu adeega noqon lahaa mid aan dadka ugu adeega noqon lahaa mid aan constructive hataa haddii aan mucaarad noqonayo mucaarad waxtara oo wax toosiyaan noqon lahayo mooyaane mucaarad anarka ka shaqeeya oo dawladda aan kula dagaalama raba horta ma noqda marka malaa waxaa la yidhi dhurwaayi ilmo isma jecla waana isnecel yihiin amana isjaqaanaan waa loo waanaloo kala sheeko xumeeyey marmarka qaarkood waxaa jira macalinka inuu ardayda u fiican yahay laakiin kabiirka u daraya malaha kabiiradii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ka soo hesaya weerarkan si toos ugu lug lahaa kaasi wuxuu ahaa agaasimiye horay hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe oo khadka telefoonka muqdisho ugu warrameyey waa khadka telefoonka muqdisho wuxuu ugu warramayey waryahayga haarun macruuf waa tahay maxamed oo dhinaca kaletana waxaa eedaasi ka soo yeertay cabdulaahi maxamed cali sambalooshe beeniyey nuur iidow beyle oo isagu jagadaasi ku guulaystay waryaheena jamaal axmed cusmaan ayuuna u warramay nuur
bismillahi raxmaan raxiim marka u horeysa waxaan mahad celinayaa bahda v o n arrintaas runtii doorashadaasi markii ay dhaceysay iyo markay socotay iyo qabanqaabadeedii iyo intii ka horreysay doorashada markay qabsoomaysay intaba yani musharaxiintu way ku qanacsanaayeen markay dhacdeen muraaqibiin goobjoogayaal ah iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo musharaxiinta iyo ergada iyo muxuu ahay warbaahinta caalamka oo life ah t v-ga qaranka oo life ah intaasba way joogeen meeshaas naftiisaana qiray walaalkay cabdullahi samboloshaana meesha ka sheegay inay si wanaagsan oo cadaalada doorashadas u dhacday laakiin waraysu aanu la yeelanay wuxuu leeyahay dowladda soomaaliya ayaa fargelin ku haysay oo arrintani si toosa adiga ay kuu taageertay marka ma jirtaa in kharashaad dowladda ay kugu taageertay oo doorashada aad kaga guulaysatay cabdullahi samboloshe
runtii maya arrintaasi waa wax la dhodhoobay wax ka jiraa ma jiraan aniga cabdullahi samboloshe waxaan nahay dad family ah maxoogaa kursiga uu ka wada dhexeeyo waxaa ku tartamaya labadeenna ma ahayn waxaa kamid ahaa madaxweynihii hore hirshabelle cali cabdullahi cusuble waxaa kamid ahaa laba nin oo kale oo ayaguna ahaa asxaabta siyaasiyiin yar yar oo hadda soo koraya oo aan maxoogaa weli masraxa soo gelin waxaa kamid ahaa cabdullahi naftiisa waxaan hayna shan nin iyo gabar marka arrintaasi waxba kama jiraan runtii waxyaabaha kale ee samboloshe oo ka sheeganaya doorashadaasi dhacday waxaa ka mid ahayd in guddiga doorashooyinka ay muddo jiidayeen doorashada oo xilligii la rabeeyey ay muddo badan dib uga dhigeen si adiga fursad lagu siiyo oo uu yidhi dowladda ayaa ku wadatay bal arrintaa ka waran anigu dalka waxaan kusoo laabtay sida muxuu ahaa shan iyo lab shantii bisha january ayaan ka imiday magaalada istanbul dalka turkiga markaasna waxaan bilaabay cambaign doorashadan waxay qabsoontay toddoba iyo labaatankii bisha january cambaign-kaas waxaan waday laba iyo labaatan maalmood sambololshe wuu joogay dalka qabanqaabada iyo muxuu ahaa ergada iyo muxuu arrintaasna isaga iyo nabadoonadii way wada wadeen waxayna ka imaanayeen runtii ergo beesha aanu kasoo jeedno si isleegaana loo qaybsaday oo ah transparency ah asagaana goobjoog ka ahaa oo qabanqaabadeedii lahaa marka arrintaasi waxaan is leeyahay waa muxuu ahaa wakti la jiidana ma jirin systemkaa jiitamay oo ahaa doorashadaani inay qabsoonto ee samboloshe markii uu nabad sugidda tagay abriil two thousand seventeen ha yeeshee waxaa la isku haystay dastuurka oo lalahaa dastuurka ma qabo in ayada lagu dhaqmo doorasho dadban kuraastan loo qabto iyo in doorasho dadban lagu dhaqmo arrintaasaa yani guddiga doorashooyinka iyo baarlamaanka iyo madaxtooyada isku isku celceliyeen muddo dheer taasaana keentay in muxuu ahaa kursigaasi dib u dhaco laakiin ma jirin faragelin iyo dib u dhicis ay waday dowladda federaalka soomaaliya maxay kula tahay marka kursigan waxaynu ognahay in samboloshe uu hore ugu guulaystay doorashadii hore hadda maxay kula tahay ergada waxa ay kuugu doorteen oo ay u arkeen inaad kaga wanaagsan tahay musharaxiintii kale runtii aniga waxaan ahay siyaasi dowladdii madaxweyne cabdullahi yuusuf iyo nuur cabdi ka ahaa wasiir mar labaad waxaan noqday xildhibaan two thousand two alif isla kursigaana ku fadhiyey waxaan ahaa ninkii kursiga u baneeyey cabdullahi sambololshe oo ka horreeyay asaga marka muxuu ahaa markaasna aniga ma tartamin oo muxuu ahaa balanciga iyo kalan balanciga beesha gudaheeda ayaa ayaa ayaa si noqday kabacdina aniga ma tartamin waa ka tegay laakiin waxaa ahay siyaasiga noocaasa oo kursigaana hore ugu fadhiyey horena ugu tartamay horena u hayay twenty two alif to twenty sixteen marka arrintaas waxaan filayaa ninkii ka sheegaay eed iyo ceeb wuxuu raadinayaa dulduleelo mana jirtaan qabaa nuur iidow bayle oo u waramayay wariyaheena jamaal axmed cusmaan isagoo ka jawaabaya eed ka timid dhinaca cabdulaahi maxamed cali sanbolooshe taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya